galab wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington waa galabnimo salaasacada taariikhduna ay tahay lix iyo labaatanka bisha julaay ee sannadka laba kun iyo labaiyo labaatan waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo weliba bogga v o a somali com haatan dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa afartii galabnimo idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa halkan idinkala socotiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan kulan dhex maray ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo weliba bulshada rayidka wasaaraha sababta uu noo sheegay waxa ay ahayd xaaladaha siyaasadeed ee dalka jiray iyo khilaafyadii isqabsiga siyaasadeed uu dalku soo maray xilligii doorashada in ay weli ay jiraan oo u baahan in xal laga gaaro
waxaa kaloo aan idiin haynaa barnaamijkii galka baadhista oo ku saabsan duulaanka al-shabaab ay ku qaaday etoobiya marka dadka gudbay dagaalkaas asagoo dagaalka socday gudbeen waddada aata ay ka gudbeen waa sheegay mareen siifaan meel yaraan mareen waxaa weeye halkaas ay ka dhaceen waxay ku aadiyiin markaa waddadan oo maxeeto oo hargeyla ka imaanaysa itangudi ka imaanaysa meel la yidhaahdo dharaay zoonahaas ay ka galeen oo gobolka baali u socdaan
qodobadaas iyo weliba kuwo kale oo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirno idaacaddan galabta iyo wararka v o a hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida wasiirada tamarta ee midooda yurub ayaa maanta meel mariyey qorsho ay hoos ugu dhigayaan adeegsiga gaasta dabiiciga ah boqolkiiba shan iyo toban si ay u jaraan ku tiirsanaantooda ruushka heshiiska ayay ku jirtaa yaraynta si mutadawacnimo ah loo samaynayo bilaha august iyo weliba march taasoo sida oo kale dowladaha xubnaha ka u ogolaanaysa inay kaydsadaan waxay haystaan xilli ay bilo ka harsan yihiin jilaalkii heshiiskan ayaa imanaya xilli dhinaca ruushka laga jaraya gaasta ay siiyaan yurub taasoo ay kaga falcelinayaan cunaqabataynta ay midooda yurub ay ugu soo rogeen dalkaasi dagaalka ku qaaday ee dalka ukrain madaxweynihii hore maraykanka donald trump ayaa maanta ku soo noqonaya magaalada washington d c markii ugu horreysay taniyo markii uu xafiis ka baneeyey isagoo khudbad siyaasadeed ka jeedin doona xarun maskax maal ah oo xulafalla ah taasoo wada qorshaha suurtagalnimada muddo xileed labaad waxaana uu trump khudbada ku saabsan siyaasad ameerika mudnaanta leh ka jeedin doona laba maalmood oo kulankaasi xaruntan uu ka socon doono xilli qaar ka mid a la taliyayaashuna ay ku bowrinayaan inuu wakhti badan geliyo ka hadalka aragtidiisa mustaqbalka isla halka wakhti yarana uu inuu geliyo amaba ay tahay inuu wakhti yar geliyo dacwadda doorashadii laba kun iyo labaatan xilli uu isu diyaarinayo filashada ololihiisa uu dib ugu loolamayo aqalka cada maraykanka sannadka laba kun iyo afariyo labaatan dadka laga yaabo inay la loolamaan laba kun iyo afar iyo labaatanka uu ku jiro madaxweyne ku-xigeenkiisii hore mike benis ayaa hore u qaaday tallaabooyin ay kula loolamayaan inuu trump noqdo hogaamiyaha xisbiga jamhuuriga ugu dambayntiina militariga ukrain ayaa ku warramaya in gantaalaha ruushku ay maanta ku dhaceen nawaaxiga xeebta badda madow weerarka ayaa beegsaday dhowr meelood oo ay ku jirto aagga odessa iyo weliba tasiilaadka dekadda ku taalla magaalada dalkaasi ukrain ka midka ah ee maclov duqayntan ayaana dhacday maalmo kadib markii gantaalaha ruushku ee ka dhanka odessa ay dhaliyeen su-aalo ku saabsan heshiiska dib u soo celinta waxyaabaha gobolka ama dalkaasi ukrain laga dhoofiyo islamarkaana dekadiisa loo adeegsado qaramada midoobey ayaa isniintii sheegtay in dhoofinta dalaga beeraha ukrain ay dib u bilaabmi doonto maalmo gudahooda dhegaystayaal warkii dunidana waa naga intaasi u diyaargarooba qaybaha kale idaacadda galabta iyo weliba wararka v o a galab wacana wanaagsan meel kasta oo dhegaystayaal aada nagala socotaanba aan ku bilownay xubno ka tirsan culimmada dhallinyarada iyo weliba qaybaha kale bulshada rayidka ayaa shalay kulan la yeeshay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre oo ku guda jira dhismaha gulihiisa wasiirada haddaba xubnihii shirkaasi ka qayb galay waxaa ka mid ah guddoomiyaha bulshada rayidka cismaan muxiyidiin tahliil shaatax waryahayaga cabdiqaadir maxamed cabdullah ayaana uga warramay kulankaasi
bismillahi raxmaan raxiim kulankeena ujeedkiisa u weynaa waxa uu ahaa inaan talo ka siino ra-isul wasaaraha dowladda cusub ee la dhisaayo waxyaaha u baahan tahay inay xoogga saarto oo ay markaa diiradda ee saarto sidii mataqaanaa dalkan looga saaro xaaladda hadda uu ku jiro waxyaabaha sita oo ugu horeeyeen aan arrimaha amniga sidii wax looga qaban lahaa dib u habeenta cadaaladda dib u heshiisiin dhab ah oo laga gaaro dhinaca bulshada dhinaca siyaasadda keliya lama aha kalsooni soo celinta dowladda iyo shacabka ka dhexaysay iyo is-aaminaadda shacabka dhexdiisa iyo shacabka iyo dowladdaba in aada mataqaana loogu qabto in laga qaybgeliyo haweenka dowladda cusub oo dala doonto oo kabineedkaas arrimahaas ayaa xooga u badnaa iyo abaarahu aan talo badan ka siino ra-iisul wasaaruhu wuxuu ku guuldaraystay dabcan u suurageli weysay soddonkii maalmood ee curfiga ahayd inuu golihiisii soo dhisay marka sababta muxuu idiin sheegay culayska haysta
ra-isul wasaaraha sababta uu noo sheegay waxa ay ahayd runtii xaaladaha siyaasadeed ee dalka ka jiray iyo khilaafyadii isqaqabsiga siyaasadeed oo dalka soo maray xilligii doorashada in ay weli ay jiraan oo u baahan in xal laga gaaro marka wuxuu aada uga fekeray oo noo sheegin oo aada uga fekeray inay noqoto dowladdiisa mid soo celisa kalsoonidii khilaafyadii siyaasadeed ka dhashay inuu dib u soo celiyo oo ay noqoto dowladdiisa dowlad runtii ay gacan ka geysato inay yareyso khilaafka siyaasadeed dalkan mataqaanaa soo celiso kalsoonidii ay siyaasiyiinta isku qabeen haddii aa lahayd dowladdii federaalka iyo maamul goboleedyada hadday ahaan lahayd siyaasiyiinta kale marka taa ayay aada ugu fikiraya uu noo sheegay uu rabo inuu dib markaa uu ugu dadaaliyo si usoo laabaleed kalsoonidaas
culayska jiree mar walbaahi xukuumadihii hore laga soo barto waxay ahayd in qofka ku habboon iyo xilka ku habboon aan laysku helin oo siyaasaddu ka xoog badisa marka ra-isul wasaaruhu mu idiin sheegay golaa wasiiro noocee buu keeni doonaa ma ma kuwo siyaasad ku yimid mase kuwo lagu keenay aqoonta iyo meesha loo magacaabay inay ku habboon yihiin midila wadaag
runtii annagaa waxaan la wadaagnay ra-isul wasaaraha oo ujeedadeena dhan muhiimaddan ahayd kulankeena qeyb ka ahayd sidii loo heli lahaa dowlad tayo leh oo runtii ku timaado cidda shaqada ee rabta in la magacaabo oo aana aanan dowladda loo magacaabin dadka shaqada raadinaya marka si taa loo helana talooyin badan ayaan ka siinay ra-isul wasaaraha isagana wuxuu noo xaqiijiyey inay muhiimaddaas ay aada muhiim u tahay oo wixii dowladihii hore laga bartay mid ka duwan inay la yimaadaan balse haddana ay muhiim tahay in la tixgeliyo xaaladaha dalka uu ku jiro walla hadda wax uu kala jeedo aanaan aan ku sheegi kara habayaratee ma jiraan laakiin waxa aan isleenahay oo ula jeeday waxa ay tahay in maaragtaa maadaama rabo inuu kalsoonidii shacabka iyo dowladda lasoo celiyo iyo kalsoonidii siyaasiyiinta iyo madaxda dowladda federaalka iyo heer maamul goboleed lasoo celiyo inay markaa ay muhiim tahay inay noqoto dowladda la dhisi doono dowlad ka tarjumi karto kalsooni soo celintaas marka taa sababtaas awgeed inay wakti badan ay ku qaadatay in dowladdii arrinta amniga si weyn uu ra-iwasaaraha la ii sheegay inuu inuu u danaynayo dadkii uu la kulmay marka la dagaalanka al-shabaab ugu horeeya muxuu idiin sheegay arrinta amniga waxay ahayd waxyaabaha tixgelinta koowaad ee sii doonta dowladda uu noo sheegay ra-iisul wasaaraha annagana talooyinka aan siinay qeyb ayay ka ahayd walow annaga aan ka fiirinayn dhinaca amniga in haddii la saxo nidaamka cadaaladda dalkan shaqa abuuris la sameeyo dadka la heshiisiiyo inay arrimahaas oo dhan qeyb ka noqon karaan soo celinta amniga maxaa yeeley anaga bulshareed ahaan waxaan qiimeynayna see nabadda lagu xoojiyaa haddii nabadda la xoojiya amniga waa sahlanaana marka amnigii nabadda waa dad wax isdaba socdo oo aan kala haraynin waayo si marka taa ay ay ay ay u hirgasho ayaa annaga waxaa xoogga saarayna inuu amniga in nabadda xoogga la saaro si amniga ugu adkaado ra-isul wasaarahana wuxuu aada ugu nanaqday amniga amniga inay muhiim tahay amni la-aantis inaa wax kasta aan la sameyn doonin marka isku meel ayaan ujeedadeena ahayd walow annaga aan ka fiirinayn dhinaca nabadeenta maxaad ka filaysaan gole wasiiro noocay baad bulsho rayid haddaad tihiin aada isleedihiin dalkan in loo magacaabo way tahay annaga ma waxaan rabno mase waxa dhici karo annaga waxaan rabnaa waxay tahay in la helo golo wasiireed oo runtii hirgeli karo aragtida dowladda ay qabto madaxda ay qabaan oo ah soomaaliya heshiis ah duniyadan heshiis la ah haddii iyo adeega dowladda loogu baahan yahay ay shacabku u baahan yihiin dad hirgeli karo oo gaarsii karo oo aanan ahayn dad maaragtaa inay kursiga kusoo fadhiistaan keliya ee tahay ujeeddadooda u dambeyso marka taa ayaan annaga runtii aan aan aan aan rajaynaynaa waxaan kaloo rajaynaynaa oo aan brimesterkana la wadaagnay in cid kasta oo mas-uuliyad loo dhiibo la helo qaab lagula xisaabtamo mas-uuliyadda bulshada rayidkana ay arrintaa ay idlaha ku hayso caddahayna aysan ahayn wax qarsoon oo mare hoosteeda aysan naqan oo xisaabtanka mas-uuliyadda ay ahaato mid waadax ah oo transparency ah marka arrintaas ayaa aada horta aan aan aan xoog u saan haddii la rabo in dowlad taya la helo aad baa umahad
kaasina dhegeystayaal waxau ahaa guddoomiyaha bulshada rayidka ah ee soomaaliya cismaan muxidiin tahliil shaatax oo u warramaya wariyahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle dagaallo kale oo dhex maray ciidamada amniga ee gobolka ismaamulka soomaalida etoobiya libolis iyo al-shabaab ayaa shalay ka dhacay goob u dhow deegaanka feerfeer ee xadka soomaaliya iyo etoobiya saraakiisha amniga dowla deegaanka ayaana guul ka sheegtay dagaalkan dhinaca kalena waxaa sii socda taageerada ay qiibaha bulshada ee gobolka ismaamulka soomaalida u fidinayaan ciidamada amniga gobolka ganacsatada magaalada jigjiga ayaa lagu waramayaa in ay maanta taageero u muujiyeen ciidamada dowla deegaanka soomaalida ee dagaalka kula jira al-shabaab waa sida ay sheegtay warbaahinta ku hadasha codka maamulka gobolka maalintii shalayna culimmada iyo odayaasha dhaqanka iyo weliba waxgaradka kale ismaamulka soomaalida ayaa iyaguna cambaareeyey weerarka al-shabaab warmurtiyeed ay si wada jira u soo saareen ee isbahaysiga hay-adahan dawliga ahayn iyo weliba dalladda aqoon-yahanka deegaanka soomaalida ayay garab istaag iyaguna ugu muujiyeen ciidamadaasi dhegeystayaal haddaynu warkaasi kaga soo gudubno intaasi wararka ugu dambeeya dagaalkaasi al-shabaab iyo ciidamada dowla deegaanka haatanna ku soo dhowaada xubintii galka baadhista oo ku saabsan isla weerarkaasi al-shabaab ay ku qaaday etoobiya waxaana inoo soo diyaariya soona jeedinaya haaruun macruuf
ururka al-shabaab ayaa toddobaadkii hore weerarkadiisa ku qaaday magaalooyinka yeed caato iyo weliba deegaanka washaaqo oo dhammaantood ku yaalla soomaaliya balse u dhow xuduudda etoobiya wararkii hore ee soo baxay waxay u muuqdeen in weerarrada bartilmaameedkooda uu ku egyahay saldhigyada ciidamada liyu booliiska ismaamulka soomaalida etoobiya ay ku leeyihiin goobahaasi hase yeeshee saacada kadib waxaa soo baxday in maleeshiyada al-shabaab ay wateen qorshayaal kale oo qarsoon ayna jireen ciidamo aan loogu talagelin inay weerarada ka qayb galaan oo ay u wadeen inay hore u sii galaan gudaha etoobiya guddoomiyaha gobolka bakool maxamed cabdi tool ayaa galka baarista uga warramay wejigii hore ee dagaalka iyo ciidankii ugu horreeyey ee ka tirsan al-shabaab ee u gudba dhinaca etoobiya nimankan markay ku dagaalameen magaalada caato iyo yeed ay ku dagaalameen maba istaagin waxaa waye laba gruuba ahaayeen sida ii muuqata laba gruub bay ahaayeen gruub waxaa lagu ogaa dagaalkaas inay dadkaas arbushaan oo dagaalamaan oo goobaha oo furinta furinta line ah oo xuduudka inay ka dagaalamaan si ay u gudbaan dadkan u gudbaan marka dadka gudbay dagaalkaas asagoo dagaalka socday gudbeen wadada caata yay ka gudbeen waa sheegay mareen siifaan meel yaraan mareen waxa weeye halkaas ay ka dhaceen waxay ku aadiyiin markaa wadadan oo maxeeto oo hargeyla ka imaanaysa iyo tangudi ka imaanaysa meel la yidhaahdo dharaay zoonahaas ay ka galeen oo gobolka baali u socdaan meesha ay ka gudbeen marka kolley ciidamada new booliska mar badan ba is arkeen fakti hore qaar badan waa laga laayay qaar maxaabiist iyo dhaawacna waa la qabtay toban iyo lixdii baabuur oo gudubtay saddex ka mida ayaa la gudbay kuwaana la gudbay intii kaletana waa laga qabtay marka gudahaas markay tageen oo isna dhul buura leewa dhulkaas waxay galeen meel buura ah oo istaraatiiji ay galeen arrintii ayada aheyd shalay iyo daraad maanta warka ma hayo laakiin wixii shalay ka horeeyey meesha ay ku jireen meelsha meel biila ma aha saan u malaynayo goodoon bay meesha ku yihiin afarta koonaa laga fadhiyey dhowr maxay ato oo dagaalna waa galeen marka nimankaas ayagoo meesha ku jira hata igu wardambeysay maadaama ay gudaha ay galeen laakiin inay sii gudbeen maayn meeshii baan ku ogaanay in maanta iyo shalay lasoo afjiray galabti communicationka uma helin sidaa way horta gudbiya ay ku gudbeen xaaladda markaa haddaan usoo noqdo haye soco al-shabaabka haddaan usoo noqdo oo halkey kasoo tababar kusoo qaateen sababma ay kusoo galeen soomaaliya ciidankaa inta leeg sidee loo ogaan waayo waa su-aasha marka laisku hayo marka anigu waxay ila tahay aniga naftirkeyga ciidan intaa leeg oo soo gudbay aanan la arkin waxa weeye dalka runtii haddii la sheegay dalka dhammaantiis horta meelaha magaalooyinka maogi meelaha istaraatiijiga baadiyada ah waxaa haysta nimankan al-shabaab liraa haysta ayagaa ka talin magaalo ma ahan meesha baadi aha iyo istaraatiijia wadooyinka oo dhan tuulooyinka oo dhan ayagaa haysta marka waa u sehlaysa waa u sehlaanaysaa sababta waxaa waaye nimankan waxay ka yimideen badidooda waxay ka yimideen dhinaca jubbada hoose bo-aale jubbada hoose oo gadaal ha noqoto oo meeshaan maxay ato oo xuduudka kenyan ha noqoto bo-aale agaaraheed ha noqoto meelahaas ay tababarka kaga soo baxeen sidiina loo sheegay marka ninkii jilib kasoo taga mase jilib gadaashiisa meelahaas kasoo taga bo-aale soo mara dhulka ayaga haysteen waay cid ka hor imaanaysa male bo-aale kasoo tagayaan waxay soo marayeen maxay ato wadada dheeray soo marayeen xamar haggiisa iyo afgoy haggiisa ma aadeen waa dirita buuluful ay kasoo dhacayaan buuri baydhow dhacdo ay kasoo gudbayaan haddana waxa weeye wadadaas halowga ah meel kas hadday tahayna dhinacan hadday soo maraan wadada luq ay soo maraan waa banaan tahay tan oo tooska ah oo maxay ato oo kusoo aadan gobolka boqol kusoo aadana waa banaan tahay magaalo ma soo maraan dhulkii baadida ay wadooyinka dhan ay haystaan marka taasaa u sahashay horta inay soo gudbaan oo waddankan soo galaan oo etoobiya isoo gudbaan saasaa u sahlay maxaad ka ogaateen ujeeddadooda iyo waxay u socdaan gudaha etoobiya markay galeen etoobiya waxay ka raadaan dad markii horeba meesha ka yimid waaye dad mucaarad ha noqdaan sarkasta ha ku yimaadaan dadkan horta asalkooda dadka dadka wada waxay ka yimideen meeshaasay ka yimideen nimankan deegaankan haysto oo al-shabaabkana gacansaar bay leeyihin si kastaba ha isku bartaano laakiin gacansaar xoog ay leeyihiin dadka gacanta ku hayo dhubooga kasoo bixi waaye dadka soo gudbiyi waaye dadka u dagaalama inay inta ka gudbaan oo waddankaas ay sii galaan waaye oo u dhintay marka nimankaas xiriirkooda saas waaye annaga marka maba ogaan karnaba maxaa jeelay boqol meesha u dambaysaan degannahay haddii kismaayo laga ogaan waayo oo koonfurta maxay ta oo south west laga ogaan waayo oo xamar laga ogaan waayo annaga maba ogaan karna anaga wixii gobolkan gudbayaan yaan ogaan karna laakiin markay gobolkan soo galeen asbuucii hore waa sheegin nimankan dhowr meel ay kasoo galeen wadada jeblo waa kasoo galeen wadadan waajis kishees ilaa ceelboon inta waa soo mareen waa kasoo galeen wado kastay kasoo galeen oo maxay inta boqol isku abaabuli int intaysan baxin ka hor halkan abaabula ka jira ilaa asbuuc laba asbuuc inta abaabula ka socday marka abaabulkaas markaan aragnay annaga waa u gudbinay dowladda soodwas waa u gudbinay ciidamada waa u gudbinay oo gobolka jooga waa ayaga naftirkooda waa ka diyaar garoween anteenadii baaba la waayey anteenadii isgaarsiintii baaba la waayey isgaarsiinta gacanta lagu dhigay wax ismaqlaayo male isgaarsiin male meel aad wax u diraysad male intaay ka gudbaan arrinta operationkaasa la sameeyey isgaarsiinta ma iyagaa damiyey isbaarsiinta hadda isbaarsiinta waxay ku taallaa wadooyinkii dhanay ku taala ilaa muqdisho ilaa inta udhexeysa ku taala isdaarsi stationadii meesha daadsan yihiin meel keliya laga damin kara waddankao dhan yacni koonfurta eela geda iyo bay iyo boqol station ay leedahay laga damin karaa oo ay haystaan ayaga ayaa haysta marka iyagaa damiyey
ayaa damiyaa ciidanka duleeliye xuduudda kasoka waxaa la aaminsan yahay inay jireen ciidamo kale oo aan loogu talagelin inay dagaalamaan kuwaas oo qaybna ay ka gudbeen galbeedka ceelbarde kuwo kalena ay ka gudbeen bariga ceelbarde gaar ahaan waddada lagu magacaabo sankudhooble ciidankan ayaa la sheegayaa inaysan weli la kulmin dagaal ciidamada ka gudbay bariga ceelbarde waxaa xaqiijiyey guddoomiyaha gobolka bakool maxamed cabdi tool waxaa la sheegayaa inay jiraan koox kale oo ka gudbay dhinacan qurac joome iyo oo iyagu dagaalba aan la kulmin kuwaa warkooda ma hesheen wallaahi koodaas qurajooma qurajooma ma horta waxay ka gudbeen ceelgars iyo xudur inta udhexaysay mareen markay meeshaas maraan waxaa weeye haddana ceelberdi iyo qurajooma dhexdooda ay ku aadan yihiin meeshaas godeere iyo meelahaas xuduudka inay meesha ka galeen waa naloo sheegay laakiin kuwa meel gaari maaha meel hoose ma gaarin meelahan dhaxdan ay ku jiraan goda iyo annagan inta noo dhexaysa ee qalaab ay ku jiraan marka kuwaas meelahaas ay ku jiraan inta koodha dagaala dagaal ay la kulmeen nalooma sheegin waa iska dhici kartaa inay dagaal la kulmaan laakiin gudbintii meeshaan ay ka gudbeen ururka al-shabaab waxay hore isugu dayeen ugu yaraan hal mar inay gudaha u galaan etoobiya taasi oo dhacday horraantii sannadkii labada kun iyo toddobada kadib markii ciidamada etoobiya ay soo galeen magaalada muqdisho islamarkaana ay kala daadiyeen maamulkii maxkamadaha islaamiga ahaa ciidamada etoobiyana xilligaasi waxay taageerayeen dowladdii federaalka ku-meelgaarka ahayd ee soomaaliya ciidamada al-shabaab ee gudaha u galay xilligaasi dalka etoobiya waxaa hogaaminayey talii hore ee ciidamada al-shabaab aadan xaashi cayrow oo bishii mey labada kun iyo siddeedda ay maraykanku ku dileen duqayn ay ka geysteen magaalada dhuusamareeb iskudayga al-shabaab ay ku galayeen xilligaasi dalka etoobiya ma uusan guulaysanin hase yeeshee ururka al-shabaab waxay sii wadeen qorshayaashoodii ku aadanaa dalka etoobiya iyaga oo gudagala inay aasaasaan jabhad ka dagaalanta gudaha etoobiya jabhaddaasi oo la mid ah tan lagu magacaabo jeish eyman ee xilligan ka howlgasha waqooyi bari kenya iyo gobolka laamu fikradda aasaaska jabhaddaasi waxaa iska lahaa hogaamiyihii hore urka al-shabaab axmed cabdi godane waxaana uu jabhaddaasi mucaskar uga furay tuulada lagu magacaabo madda oo bariga ka xigta magaalada tiyeglow ee gobolka bakool ciidankaasina waxa uu madax uga dhigay cali diyaar oo ka mid ah saraakiisha khibradda leh ee ururka al-shabaab kana soo jeeda gobolka ismaamulka soomaalida etoobiya laba ilawareed oo kala duwan waxay galka baarista u sheegeen in ciidanka haatan al-shabaab ay u direen gudaha etoobiya uu korka ka maamulo cali diyaar inkastoo ay jiraan saraakiil hoose oo hogaaminaysa ciidamadaasi cumar maxamed abu ayaan oo hore uga tirsanaan jira urka al-shabaab waxa uu galka baarista uga warramay saraakiisha kale ee uu ogaaday inay hogaaminayaan weerarkan urka al-shabaab ay ku qaadeen etoobiya ciidanka hadda waxaa hogaaminayo saraakiisha sida bilaal oromo ee kacab iyo ninkay dhahayaan iyo sakariya dawiil iyo xuneyn raggaas ayaa ciidanka hogaaminayo laakiin jabhadda etoobiya guud ahaanteeda waxaa loo xilsaar nin la yidhaahdo cala diyaar ayaa madax ka ah ninka la dhahaa cala diyaar jabhadda etoobiya nin madax u ah laakiin ciidamada dagaalka hogaaminaya waa niman kaasi muddada intayna gelin ka hor oo ama dagaaladan ee dhicin ee ka dhicin deegaanada caati iyo maxay ahayd iyo yadiyo al-shabaab waxay bilaabeen inay gudaha etoobiya ay geystaan saanad iyo hub hubka badanaa waxay ka iibsanayeen gudaha etoobiya marka hub bay kusii samaysteen saanad bay sii geysteen cuntay sii geysteen marka meeshii hore inta dagaaladan dhicin gudaha ayay wax kusii samaysteen oo dad badan bay kusii tashkiiliyeen dad badan bay ku dhexelayeen etoobiya gudaha etoobiya ee la shaqeeya marka muddo dheere waxaan kasoo shaqeynay jabhaddana fikirkeedii aasaaskeedii hore waxaa iska lahaa axmed cabdi godane
fikirkeeda ugu horeysa waxaa lahay ina godane ama abusbeer loo yaqaanay amiirkii hore ee la dilay laakiinse xooga ugu badan waxaa saaray axmed yeri ayaa saaray oo asaga deegaan ahaan etoobiya kasoo jeedo wuxuu rabaa marka deegaankiisa inuu inuu inuu geeyo maxay ahayd jabhaddan bishii juun labada kun iyo afar iyo tobankii ururka al-shabaab waxay weerar ku qaadeen deegaanka caato oo ay ku dileen ku dhowaad afartan qof weerarkaasi waxa uu horseeday in gobolka bakool oo ay ku jiraan deegaanada caato yeed iyo ceelbarde ay soo galaan ciidamada liyuu booliiska bishii ogost labada kun iyo afar iyo tobankii ciidamada etoobiya oo ay la socdaan ciidamada liyuu booliisku waxay qabsadeen magaalada tiyeglow iyo deegaanada ku xeeran tuulooyinka ay weerarka kadiska ah ku qaadeen waxaa ka mid ahayd tuulada madda ilawareedyo aqoon u leh howlgalkaasi waxay galka baarista u sheegeen in ciidankaasi ay gacanta ku dhigeen diiwaankii jabhadda al-shabaab ee loogu tala galay inay weeraraan etoobiya diiwaankaasu ay ku jireen tababarkooda iyo istraatiijiyadooda kuwaasi oo ku xaraysnaa kombyuutar maalmo kadib howlgalkii lagu qabtay tiyaglow iyo tuulada madda maraykanku waxay duqayn ku dileen hogaamiyihii ururka al-shabaab axmed cabdi godane hase yeeshee jabhaddaasi waa ay sii jirtay hogaamiyihii beddelay ee axmed deeriye oo loo yaqaano abcubayda ayaa jabhadda goor dambe ku kala daray ciidamo kala duwan sababtoo ah sannadkii labada kun iyo shan iyo tobanka ururka al-shabaab waxaa si weyn u gelgelay soo bixitaankii ururka daacish iyadoo saraakiil ka tirsan ururkaasi ay sheegeen inay ku biireen daacish kuwaasi oo qaarkood la bartilmaameedsaday kuwo kalena ay ka carareen deegaanada ururka al-shabaab xilligaasi oo ururka al-shabaab ay ka cabsi qabeen in jabhaddaasi ay gaar isku soocaan ayna ku dhawaaqaan go'aan ay ugu biirayaan ururka daacish bishii oktoobar labada kun iyo lix iyo tobanka ciidamada liyuu booliiska iyo kuwa etoobiya waxay ka baxeen deegaanka tiyaglow iyo deegaanada ku xeeran iyo weliba magaalooyin kale oo ay ka mid yihiin rabdhuure iyo garasweyne al-shabaabna waxay dib u qabsatay deegaanadaasi abu ayaan oo ka tirsanaan jira urka al-shabaab waxa uu aaminsan yahay in jabhaddaasi mar kale dib loo ururiyey sanadkii labada kun iyo siddeed iyo tobanka muddo dheer ayay ka shaqaynayeen horta siday gudaha etoobiya ay ku galaan ilaa labada kun iyo sagaalkii ayay jabhaddani la dhahayo jabhadda etoobiya la dhahayo ayay aasaasneed marka marar badan way fashilmeen markastay gudaha u galan isdhahaanba waxaa sirdoonka etoobiya ayaa ogaa jirta waan la fashila dil jiray labada kun iyo shan iyo tobankii camal waxay ka shakiyeen ninkii amiir ku ahay dhan jabhaddaasi inuu u janjeero dhanka daacish kabacdina jabhadda dhan waa kala direen dhammaantood waa kala direen kabacdi waxay dib u bilaabeen labada kun iyo sideed iyo tobankii ay dib u bilaabeen inay jabhadda etoobiya nooleeyaan waxaana madax loogu dhigay nin la dhahayo qorgab isbedeladii etoobiya ka dhacay horraantii sanadkii labada kun iyo siddeed iyo tobanka waxay qaar ka mida gobollada waddankaasi ka abuureen xasilooni darro iyo qalalaaso siyaasadeed kuwaasi oo ugu dambayn bishii nofembar labada kun iyo labaatanka keenay inay dagaallo culus ka dhex qarxaan dowladda dhexe iyo ciidamada tigray gobollo kale oo ka tirsan dalka etoobiya oo ay ka mid yihiin oromiya iyo gobolka amxaaradana waxaa ka sii socday qulqulatooyin u dhexeeya qowmiyadaha waddankaasi abu ayaan waxa uu aaminsan yahay in xiisadahan ka jira etoobiya ay ka faa'iidaysanayaan ururka al-shabaab haddaba maxay tahay ujeeddada ururka al-shabaab khubaradu waxay ku doodayaan in weerarkan uu bilo u yahay istaraatiijiya al-shabaab ay ku doonayaan inay joogitaan muddo dheer ah ku yeeshaan dalka etoobiya gaar ahaan koonfurta bari ee buuraha gobolka baale kuwaasi oo ku teedsan xuduudda gobollada soomaalida iyo oromada khubarada sidaasi qabtana waxaa ka mid ah maat briden oo aqoon durugsan u leh arrimaha geeska afrika kana tirsan macadka cilmi baarista ee sahan research waxa uu sheegay in wararka hordhaca ah ay muujinayaan in al-shabaab ay gudaha u galeen etoobiya ilaa boqol kilomitir welina ay firfircoon yihiin maat briden waxa uu intaas ku daray in diyaargarowga howlgalkan lagu qiyaasi karo inuu socday ilaa hal sano islamarkaana dhowr kun oo ka tirsan maleeshiyada al-shabaab loo qayday inay qayb ka noqdaan taliskooda u qaabilsan etoobiya sidaasi darteed waxaa suurtagal ah ayuu yidhi inaynu aragno iskudhacyo kale mustaqbalka khubarada aqoonta u leh al-shabaab waxay aaminsan yihiin in ujeeddada al-shabaab ay tahay inay calankooda ka taagaan gudaha etoobiya ayna muujiyaan inay ka dagaalami karaan waddamo kala duwan oo ku yaala geeska afrika inay calanka calankooda meel ka taagtaan gudaha etoobiya maxay ka dhigantah waxay u dhigan tahay guul weli inay gaareen waa guul ay ku haminayeen muddo dheer ay ku haminayeen inay gudaha etoobiya u galaan etoobiya calankooda ay ka taagaan guul weyn bay u tahay talabaad waxaa waaye nimankan waxay rabaan inay noqdaan jabhad weyn oo isku magacaabeen ardul xabashiin dadka marka haddii etoobiya ay calan ka taagaan waxay is dhahayaan allelehe jihaadiinta ragga sheeganaya ee caalamka daafaheeda kala jooga dhan way way kusii maxay ahayd dhiiranayaan inay soo taageera taageeraan al-shabaabka sidaas ayay isleeyihiin siday ay isleeyihin sidaas weeyaan weerarkan ay qaadeen ururka al-shabaab ayaa sidoo kale qayb ahaan muujinaya guuldarro dhinaca sirdoonka ah guddoomiyaha gobolka bakool maxamed cabdi tool waxa uu aaminsan yahay in inkastoo ay ahayd inay ogaadaan mukhaabaraadka maamulada jubbaland iyo koonfur galbeed iyo weliba dowladda federaalka haddana al-shabaab inay ka faa'iidaysteen mashquulkii doorashada soomaaliya sida ayla tahay nimankan ugu yaraan lix bilood toddoba bilood siddeed bilood abaalulkaas waa jira annaga waxaa weeye dhowr jeer waxaa naloo sheegay in tababar lagu hayo meel la yidhaahdo hargeysyalay la yidhahdo jilib agaareeda meelahaas ah in hari weyn oo tababar yani tababar lagu sameeyo ay jirto tababarkaasna uu socdo annagu waxaan u haysanay maxay to tababarkaas in al-shabaab ay tahay laakiin ma ahayn dadka la tababaray dadkan ahayn marka sababta loo ogaan waayo waxaa weeye annaga dadka mukhaabaraadka ka shaqeeya shaqadaas horta iska leh annaga bokool ahaan borogramka anagu wuxuu ka ogyahay markii la dhaafo gobolka baay wixii ka shisheeya waxaa iska leh dadka mukhaabaraadka ka shaqeeya ayaa iska leh oo dowladda dhexe federaalka ha noqoto mise dowladda koonfur galbeed ha noqoto yacni koonfur galbeed ayadaa lasoo maray jubbada hoosea lasoo maray dadka la raba inay ogaadaan dadka ku nool jubbada hoose iyo dadka maamul goboleedka jubbada hoose ee maamul goboleedka gobolka south west maadaama lasoo dhexmaray ayagaa la rabay inay ogaadaan waxan meelay u socdaan laakiin sababta kalafeed intii la ogaan waayo waxay ka faa'iidaysteen doorashadii iyo abaabulkii madaxweyne doorashadiisii barlamaankii ayadoo mashquul lagu jiro ayay ka faa'iidaysteen nimankan marka arrintoodii sidaas ay suurtagal ugu noqoto in la ogaan waayo ururka o n lf ee ka jira degaanka soomaalida etoobiya ayaa war-saxaafadeed ka soo saaray maalin kadib weerarka ay al-shabaab ku qaadeen degaanadaasi waxayna cambaareeyeen weerarkaasi iyagoo ugu baaqay taageerayaasha o n lf inay garab siiyaan hay-adaha amniga maamulka degaankana waxay ugu baaqeen inay xoogga saaraan ka hortegidda ururka al-shabaab iyo badqabka dadka degaanka soomaalida dhinaca kalena warmurtiye ee toddobaadkan ka soo baxay golaha ammaanka ee dowlad degaanka soomaalida ayaa lagu sheegay in maamulku uu soo afjaray dagaal lala galay maleeshiyaadka urka al-shabaab oo galay deegaanka afdheer maalintii arbacada ee toddobaadkii hore warmurtiyeedkaas ayaa maamulku uu ku sheegay in ciidamada deegaanka ay al-shabaab ku hareereeyeen aagga huluul dhammaanna la laayey sida lagu sheegay warmurtiyeedkaasi waxaana maamulku intaas ku daray in la dilay in ka badan boqol xubnood oo ka tirsan urka al-shabaab warmurtiyeedka maamulka ayaa intaasi ku daray in al-shabaab laga gubay saddex iyo toban baabuur oo ay wateen lagana qabtay hub isgaadhsiin iyo agabkii kale ay wateen maamulka degaanka soomaalidu waxay u mahad celiyeen dadka degaankaasi oo ay sheegeen inay qayb libax ka qaateen howlgalka ururka al-shabaab ayaa dhinacooda sheegtay inay weerarka yeed caato iyo washaaqo ku dileen siddeetan iyo toddoba askari oo ka tirsan ciidamada liyuu booliiska oo ku sugnaa degaanadaasi dhammaan sheegashooyinkaasi ma aha kuwa ay si madax bannaan u xaqiijisay idaacadda v o a hase yeeshee idaacadda v o a waxay la hadashay sakariya cabdi khaliif oo ah taliya ku-xigeenka ciidamada liyu booliiska oo sheegay in markii uu waraysiga bixinaya uu ku sugnaa deegaanka caato waxaana uu sheegay in iskudayga al-shabaab uu fashilmay sida uu hadalka u dhigay isagoo qodobkaasi ka hadlayeyna waxa uu yidhi iskudayii ay soo sameeyeen nimanka budhcadda ah ee argixisada al-shabaab ee xadkan aan la wadaagno gobolka bakool ee soomaaliya aan kala wadaagno deegaankeenna uu la wadaago iskuday ayay ka sameeyeen iskudaygaas oo fashilmay qayb ka mid ah waxaa weeyaan xeryihii aan ku lahayn xadka ayay iskuday ku sameeyeen laakiin waa ku fashilinay anna hadda waxaan kaala hadlayaa golaha aata oo xadka aan kala wadaagno gobolka bakool ee soomaaliya kala wadaagno warar soo baxay maalintii shalayna waxay muujinayaan in ciidamada deegaanku ay dagaal kale la galeen maleeshiya ka tirsan kooxda al-shabaab deegaanka lagu magacaabo laasqurun oo labaatan kilomitir u jirta degmada feerfeer dagaalladan ayaa ciidamada liyuu booliisku ay guula ka sheegteen dhegaystayaal waxaa iga xasuusinah inaan la xiriiray mas-uuliyiinta ismaamulka soomaalida ee etoobiya aniga oo ka codsaday inay waraysi siiyaan barnaamijka galka baarista marka ugu horraysa ay oggolaadaan waraysigaasina waannu idiin soo gudbin doonaa barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale waa haaruun macruuf oo idin leh nabadgelyo
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay haaruun macruuf oo barnaamijkaasi nala socodsiinayey haatanna aynu kacno dhinaca iyo gobolka bari iyo weliba magaalo xeebeeda boosaaso dhowaan ayay ahaydee markii magaalada boosaaso ay ka dhaceen isku horimaadyo ay dada ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii muran ka dhashay diyaarada sidee cunto gargaara oo ka timi amaba aan idhaahda timi garoonka diyaaradaha ee boosaaso dhammaadkii sanadkii horena iska horhimaadyo maalmo socday ayay sidoo kale dad badan ku dhinteen iyadoo magaalada boosaasana uu ka dhacay qarax inkastoo colaadaasi istaagtay kadib markii uu madaxweynaha puntland sayid cabdilaahi deni ku dhawaaqay in khilaafkii ka taagnaa lagu xaliyo qaab nabadeed haddaba qaar ka mida dadweynaha iyo odayaasha dhaqanka ee boosaaso ayaa doonaya inay helaan damaanad qaad in lagu xalinayo khilaafyadaasi aan dagaal dambe uga dhicin magaalada warbixintan waxay noo haya wariyahayaga yuusuf maxamuud yuusuf
bulshada qaybaheeda kala duwan gaar ahaan dadka magaalada boosaaso ayaa walaac xoogan ka muujiyay iska horimaadyada ciidan ee ku dhex dagaalama magaalada kuwaas oo sheegay inay saameyn ku yeelatay dagaaladaasi haddii ay noqon lahayd khasaare nafeed oo cidna aan loo raacin barakac baahsan oo ku yimaada bulshada gaar ahaan kuwa u nugul qaar ka mid a waxgaradka aqoon-yahanka bulshada qaybaheeda ayaa qaba in arrimaha xiisada boosaaso ee soo noqnoqday lagu dhammayn karo xal waara iyo weliba madaxda sare ee puntland oo go-aano xal waaraha ka gaara si aysan u soo noqon maadaama ay sababeen barakac iyo dhimisho iyo weliba burbur hantiyadeed iyadoo dagaaladii ugu dambeeyey ee ku dhex maray magaalada boosaaso kaasoo ka dhacay afafka hore ee garoonka diyaaradaha boosaaso hakadna geliyay isu socodkii duulimaadyada caaqil maxamuud cabdi faarax dhoonga ayaa aaminsan in wax walba la xallin karo balse xalka uu yahay in si dhab ah loo waafajiyo dhinacyada ay khusayso wixii ciidan dagaalamo madaxweynaha laga rabaa xalkooda oo isagaa ah taliyaha ugu sarreeya ciidamada qalabka sida isagaa ah isagaa amra isagaa joojiya marka sidaa daraaddeed wixii ciidamo dhex mara madaxweynaha laga rabaa isagaa taliyaha ciidanka qalabka sida ah dee isagaan ka rabnaa madaxweyne inuu xaliyo waxyaalaha dhacdhacaaya waa aragnaa laba ciidan oo madaxweynuhu labadooda sarkaal magacaabana xalkii isagaan ka rabnaa halkaas aniga eegta halka madaxweynaha laga rabaa wax kasta oo dhaca haddaan xal laga gaarin horta meesheeda taagnaanaysa waana kasii xumaataa dhaqanada waxaa jira ninbaa ul ninbaa nin dila haddaan markiiba go-aan laga gaani dekanaa timaada wax kasta oo booskeeda hore jooga oo aan wax laga qaban oo aan la xallin waa kasii xumaata maalinba maalinta ka dambaysa waxaan leeyahay dhammaan dowladda oo madaxweynuhu ugu sarreeyo baarlamaanka oo ah iyaguna ilaaliyaasha shuruucda dowladda oo nimanka ilaaliya ah madaxweynaha shuruucdiisa u gafo sharciga oo nimanka doortaya ay inay dhexgasho hawshaa soona afjarto degdegna u soo afjarto haddii kale waxaa iman doonta maanta waxbaynu ka cabanaynaa shalayna waxbaynu ka cabanayna mid ka sii weyn laba ciidan oo dhinaca isku hayana hawsha hawshooda waa xal in la xalliyo sababtoo anuu ciidan baan ahaan jiri waxaa la oran jiray haddii ciidan kugu soo duulo oo isagoo aan meel soo degin ku weerari karo nabad maahid haddase labada guri isku xig ay degan yihiin waana laba nin is yaqaan axmed isciid isu yaqaan dowladda waxaan ka doonaynaa inay xaliso iyadoo ama odayaal ha u xilsaadho ama baarlamaan ha u xilsaadho ama shacabweyne ha u xilsaadho ama iyadu gacanta ama go-aan isagu ha ka soo saaro hawshaas waa hawl beresenta u taal
dadka ugu nugul dagaaladaasi islamarkaana waxyeelada ugu badan ay soo gaadho waa dadka barakacyaasha ee ku sugan kaamuunka ku yaala magaalada boosaaso marka ay dirirtu dhex marto ciidamada ku dul dagaalama magaalada waxayna ay sheegayaan inay saameynta raadadkii joogtada ahaa ay ku yeelatay dagaaladaasi waxayna codsadeen in laga raro goobaha dagaalada mararka qaarkood ku dhex mara ciidamada oo iyagu ay ka agdhow yihiin magacaygu waa muraaye xaaji waxaan ka mid ahay barakacyaalka maxay aheeday mar walba balaayo aan filayninaa korkaayna ka dhacdaa mana u dulqaadan karno dad masaakiin ahaan nahay ma qaxi karno ma ordi karno midaada kale eelboorkii aan saaranahay xabadda meelaan aaga gabadna ma naqaano marar badan bay naftaayna halis gashay dadka muslimiinta ee waxaan ka codsanaynaa toolobooro aad baan oogu dhibtoonnay meeshan meel dhaanto inay noo raadiyaan baan rabnaa dadka muslimiinta oo jirka damqanaya isku yaallo waan sigannay waan dhiman gaarnay dhagax baan ku dul daadannay ilmihii waa nag wada daqrameen wax wiiftaa lugaha aaga dhacday marka waxaan codsanaynaa ummadda muslimiinta inay noo damqadaan oo tuulaboorona laaga raran codsanaynaa dadka muslimiinta ah saamayn noocay idinka soo gaadhay marka dagaaladaas waxaan ugu soo gaaray aniga kula hadlaayo hooyo muraaye ee xaafadda waxaa ii joogaa siddeed ciyaal maalinta dhibta ay dhacaysay waxaan faal oogu jirnay hilib annagoo hilib sugaynaa waxaan ka dul waxaan ka war helnay rasaas fara badan markaan guryuhu soo roornana guryihiibaanba meelaan ka galna aan garan weyne naxtin aawadeed aan saddex habeen qandhanay anigoo kula hadlaayo marka saameyn badanna as dagaalada nagu yeeshay in badanay nagu soo noqnoqteen dagaallo aan filaynaa mar walba nagu dul dhacaa maxay aheeday waxaan rabnaa inana laaga bixiyo kaamamkan aan ku dhibaataysan aan ku rafaadsanay annagoo baahan ah mar walba dushayna dagaal iska dhaca waana ka xunnahay marka waxaan rabnaa inay bal meeshan meel dhaanti xitaa naloo raadiyo xabadaha balmel naaga gabanno oo elboorka iyo dekadda iyo balkayarfag in dadka muslimiinta ayna geeyaan oo inoo damqadaanaan rabnaa maalin kasta dagaalku ma jiri karno qax kuma jiri karna nuskiiladii barafkeedaan la'nahay ma dagaal iyo qaxan aan dulqaadan karnaa curyaan baa noo joogo ilmo yaryaraa noo joogo magaaladaasaan iska galnaa mar walba waxaan filaynaa dushayna ka dhaco ummadda muslimiinta waxaan ka codsanaynaa inas ilaahay maslaxad dhexdooda dhigo nagana saan si dhaanta ilaahay hanoogu bedelo walay dhib aad u badan baan qabnaaye magacayga waa saawis carte maxamuud waaye dagaaladii wallaahi saameyn aad u ba'an bay nugu yeesheen haddaan barakacayaasha nahay dee wakaa dhibta waxaan aga sii diran barakaca intaasaa kugu filanba ciyaalkoodan dab u shiran karin miisaan anagoo ina saaranta haddana miisaantaa kale haddana ana qabatay marka alxamdulilah buntland in badan waa ku soo caano maalnay haddana waxaan rajaynaynaa inaan ku caano maalno insha allahu tacaala qadartana waa dhacdaa oo wixii dhacayna haddee maxay u dhaceen lama dhihi karo haddana xal nabadeedoo xal waaro inaas ilaahay noo soo dejiyo ilahay ummadda uu soo dejiyo masaalixa qaar qabta ilahay noo soo dejiyaan ilahay ka baryaynaa wallaahi xabadda sikadiis ah oo lama filaan ahay nagu qabsatay ciyaaladii baan xitaa aan haleeli weyna qaarkood oon ka cararnay qaarkood oo dib haddana in loo soo raaraadiya ay noqoto marka alxamdulilah dhinaca kale mid ka mid a waxgaradka magaalada boosaaso lagu magacaabo faysal muuse cabdiya ayaa sheegay in ciidamadan ay ahaayeen kuwo si weyn loogu seexan jiray dhinaca difaaca iyo weliba amniga guud ee gobolka waxaana uu ku talinayaa in xoogga ay saaraan difaaca iyo weliba wadajirkooda oo bista wuxuu ahaan jiray ciidankii puntland ugu fiicnaa ugu tababarka fiicnaa ugu amniga fiicnaa lagu seexan jiray meel bad iyo berri loo diri jiray arrinta kaleoo ciidanka sarisom waa ciidan xoogla bad iyo berri isla difaaci jiray waa nasiib darro in ciidanka b s iyo sarisom iyo ciidamada kale oo buuraha joogta waa in waxa weye way isla shaqayn jireen waa nasiib darro ciidanka dhexdiisa isxabadaylaya saraakiisha ciidamada taliyaha wasiirka amniga saraakiisha in arrintaa laysugu yimaado sida ugu dhaqsaha badan shir degdega oo nabadgelyada laga qayb qaato oo wanaagga laga qayb qaato oo shacabka loo tiro oo magaalada loo tiro oo magaalada ganacsiga dekadii aeroboorka leh xaggee la aada maxay dagaalkan maxay ku dhinteen wiilashan arrinta arrin la qaadan karo maaha arrin shacabku qaadan karona maaha arrintaana waxaan ka codsayaa labada dhinac inay naga aqbalaan xabaddaman aynan dhicin shacabka dushiisana aan lagu dagaalamin sida ugu dhaqsaha badanna waa in dowladdu shaqada iyo nabadgelyada faraha soo gelisaa marka wax la qaadan karo maaha waxaan madaxweynaha ka codsanaynaa siciid cabdullaahi waxaan ka codsanayaa in arrinta u saaro guddi xaqiiqa raadina xaqiiqadan runta ka sheega yuusuf maxamuud v o e boosaaso
wagaag dhegeystayaal halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii amuraha maraykanka oo inoo hayo xuseen barre aadan
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka amuuraha maraykanka oo toddobaadkan aan ku eegayno natiijada ka dhalatay booqashadii ugu horreysay ee madaxweynaha maraykanka joe biden uu ku tegey bariga dhexe madaxweyne biden ayaa bartamihii bishan booqday bariga dhexe iyada oo booqashadiisuna ay ku soo beegmaysay xilli uu xidhiirka maraykanka iyo khaliijku uu marayo meel hoose sida uu sharaxayo maxamed cali biixi oo ah saxafi ka faallooda arrimaha caalamiga ah kuna sugan nairobi marka la eego xidhiirka wadamada khaliijka iyo maraykanka intan dambe waxaad moodaa xidhiirkaas inuu ka muuqday surucyo imikana dee waxaa uga sii darayba colaadan ka aloonsantay ukraine oo banaanka soo dhigtay in wadamadii khaliijka ee dee muddada dheer ku jiray edega maraykanku ay ka gaabsadeenba inay muujiyaan mowqifkooda ama ay dee cambaareeyaanba maxay tahay duulaanka ruushka run ahaantii wadamada khaliijku way garowsan yihiin inaanay maraykanka ka maarmin balse waxay istuseen in arrintani tahay fursad ay maraykanka kula gorgortami karaan sababta oo ah dee iminka waxaa sii korodhay baahidii dhinaca tamarta ee colaadani ay sababtay si ay isu muujiyaan inay maxay tahay xilligan muhiim yihiin ayaa laga yaabaa inay maxay tahay arrimahaasi ay ka dambeeyaan waxaa kale oo khaliijku ay maxay dareemayaan mar kasta oo uu yimaado maamul dimuqraadiga maraykanka ama maxay tahay xisbiga dimuqraadiga maraykanka uu xukunka yimaado nugeyl bay dareemaan waxaa kale oo ay dareemaan maxay tahay cabsi kaga timaada dhinaca iran maraykanka laftiisuna waxaa la odhan karaa sidii hore isaga laftiisa uguma tiirsana tamarta wadamada khaliijka waxayna wataan maxay ay tahay qorshayaal muddada dheer ah oo arrimaha ay kaga maarmayaan ama waxayba maxay ay tay ay bedbedelaan istaraatiijiyadooda dhinaca tamarta ku saabsan iyaga oo raadiya maxay tahay meelo kale imikana dee waxaaba muuqata inay eeraan lafteeda ay u gacan haadinayaan oo maxay tahay soo dhaweynayaan oo heshiiskii di hore dib loogu noqonayo
arrinta kale ee laga naawilayey booqashada madaxweynaha maraykanka ee bariga dhexe ayaa ahayd in uu isku soo dhoweeyo sacuudiga iyo israa'iil waxaana markii ugu horreysay uu sacuudigu hawadiisa u fasaxay diyaaradaha ka imanaya israa'iil sida uu faahfaahinayo doctor xasan albasri oo ka tirsan jaamacadda alhay diyaaradaha ka imanaya israa'iil sida uu faahfaahinayo doctor xasan albasri oo ka tirsan jaamacadda al axqaaf ee dalka yemen
qodob ka mida qodobada ugu halista badan ee biden la shirtigay waxaa ahayd in la sameeyo isdhexgal sacuudiga iyo israa'il oo markaa xiriirka labada dal la furo laguna bilaabo stebyo hoose sida safarada ka imaanaya israa'il markaa sacuudiga ay diyaaraduhu ku dhegayaan sidaasna qaaradda israa'il ay safaradooda dibadda loogu sahlo arrinkaas waxaa ka hoos jira arrin oo ka hoos hollaaban arrin khatar badan oo ah in xiriirka carabta gaar ahaan sacuudiga iyo israa'iil laga dhigo normal sudan morocco iyo baxrayn iyo imaaraadka ayaa hore xiriir dhow loo loola sameeyey kaasoo laga dhex furay israa'iil iyo carabtaas marka kan waxaa haray sacuudiga marka sacuudigu qadiyaddii uu taageersanaa oo falastiin oo ahayd in laba dowladood oo daris ah loo sameeyo israa'iil iyo falastiin meesha ayay ka baxaysaa haddii sida hadda muuqatana xiriirku waa hooseeyaa haddii kor loo soo qaado oo israa'iil iyo sacuudigu ay xiriir muuqada ay sameeyaanna halkaas waxaa kusoo gaban gaboobaya horyaalnimadii sacuudiga oo qadiyadda falastiin oo naasnooshin jiray ama uu taageeri jiray marka xiriirkan laga dhigayo dabiici ayuu biden ka dalbaday sacuudiga welina hadda go-aan cad lama shaacin dilkii wariyihii sacuudiga ahaa ee jamaal khashukji ayaa sidoo kale ka mid ahaa arrimaha xasaasiga ah ee la filayey in si toosa layskula soo qaado iyada oo guud ahaan la eegayo xaaladda xuquuqda aadamaha ee sacuudiga laakiin waxaa muuqata in sababo kale oo jira awgood aan taasi si toosa loo soo hadal qaadin sida uu sharaxayo doctor xasan albasri marka laga hadlayo booqashada biden ee dalka sacuudiga runtii fariimo badan ayuu xambaarsanaa amara koowaadee dilkii jamaal kashukji wariyihii lagu dilay istanbul qadiyadaas oo runtii dood weyn ka dhalisay dalka maraykanka qolooyinkan u dooda xuquuqul insaanka iyo aqalka sare aqalka cad waxaa inta badan la daba socday waxay ahayd in arrintaas laga miro dhaliyo oo xuquuqul insaanka loo heeliyo arrintaas uu u tegey marka biden waxaa ka batay luqaddii dhaqaalaha oo shidaalka la siyaadiyo heshiis noocaasa lala galay sacuudiga oo biden uu la galay qadiyaddii marka jamaal khashukji halkaas ayay ku dhammaatay walow doodo badan ay ka taagan yihiin xuquuqul insaanka iyo wixii la halmaada
intaasna dhegeystayaal waxaynu ugu dil barnaamijkii amuuraha maraykanka tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo
barnaamijkaasina waxaynala socodsiinaya islamarkaana inoo soo diyaariyey xuseen barre aadan haatanna dhegeystayaal ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban oo magaalada nairobi noogu soo diyaariyey yaasiin ciise wardheere
dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno farsamooyinka iyo qaabka loo maro dib u heshiisiinta soomaalida gaar ahaanna dadka soomaaliyeed ee gobollada waqooyi ama somalilan iyo dadka koonfurta ku dhaqan ee xilligii lixdankii midoobay ma loo maray dariiqii ugu wanaagsanaa mise la gaaray xilligii ku habboonaa ee ay somalilan iyo soomaaliya ay wada hadli lahaayeen maxaase hortaagan waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya maxamed maxamuud warsame jangoan oo horay wasiir usoo noqday oo siyaasi rugcadaaya iyo iimaan maxamed ciise oo horay u ahaan jiray xildhibaan laga soo doorto golaha deegaanka ee harigabo ama sanaag horayna usoo noqday markii uu ingiriiska deganaan guddoomiyaha jaaliyadda dadka somalilan ee somaliland society ee u k labaduba waxay joogaan magaalada nairobi waxaanan ku bilaabayaa maxamed maxamuud warsame jangoan bismi illaahi raxmaan raxiim waa mahadsantahay yaasiin adiga iyo voices of america iyo saaxiibkay iimaan maxamed ciise isna waa mahadsan yahay oo dooda igala qaybgelaya waxay la tahay arrintu waa arrin qodo dheer ilaa lixdan iyo laba sanay maraysaa maalintii laysku darsamay oo jamhuuriyadda soomaaliya lala baxay labadii gobol oo ingiriis iyo talyaani kala gumaysanayeen ilaa maantana waa taagan tahay xal bay u baahan tahay deganaanshay u baahan tahay xaqiiqada oo la sheegay u baahan tahay waxaana kusoo gebagabaynayaa odayaashayadii da-dag hadda gaaray ragayagiina aakhiro u guuray intii badnayd wax yar baa haray ma naqaano meelna loo soo jiro inaan xaqiiqada ka sheegno waxaan ognahay alla horti ummadda soomaaliyeedna u sheegno ciladihii intaan ognahay ay dhibaatadu ka timid iyo maxaa lagu xallin karaa waa waajibna saaran marka soomaalina ma kala maaranto waa inay isu soo noqotaa wixii khaldanna waa in la saxaa wixii la tabanayana walaalkaya hadduu naga walaalahaya hadday naga caroodeen waa in laga biskoysiiyaa laga daba tagaa saasay ila tahay imaan maxamed ciise bismillahi raxmaan raxiim waan salaamayaa saaxiibkay iyo idaacadda v o a labadaba waa mahadsan tihiin runtii dee saa la sheegay wakti dheer bay laga joogaa waktigii midnimadii wixii la odhan jiray dowladdii soomaaliya dhexe haddana anagu somalilan ahaan intii aanu gaarka u baxnay waxaa laga joogaa soddon sano soddonkaa sanaba intaa uu saaxiibkay sheegayo inbaa qolada koonfurtu sheegaysa waxay khaldamay hala saxo wixiisa waa hala waxeeyo laakiin intaaba waxay ahayd un hadal marnaba implementation iyo ficil looma rogin qaabkii somalilan iyo soomaaliya la isugu soo noqon lahaa si fiican gogol fiican lama wada dhigin bale intaa waxaaba la socotay ducaducayn nalagu hayey oo gonugoosad kelmadaha nolo isticmaalay ka mid tahay soomaali diid annagoo aan dee soomaali ah annaguba aan dee aan dhaanka iman sanjibaar marka marnaba garowshiiyo la taaban karo horta dowladihii kala dambeeyey ee soomaaliya ilaa hadda somalilan kama ay helin marka qofka dee aad isqabateen oo gacan iyo dee maxaa la carabi labada daanba isku dhow laysku dhacay dagaalaa dhacay waa dhibaataa dhacday masiibo qaran baa soomaaliya o dhan ka dhacday dadkii gaarka waxu tabanayay dhibaatada ugu badan soomaaliya kasoo gaadhay maamulkeedii dhexe baanu hayn wixiina af marka ma dhaafsiisna marka haddaanay wixii af dhaafsiisnayn dee waxaan leeya waa nimaadan reyaal dee mar baynu isku qumbacanaye dee mar walba dhibaato uma taagayna aynu halkeena iska kala tabashada dheer oo lixdankii ilaa ilaa sagaashan iyo kowdii soo gaadhay welina hadda socota si run ah looma waajihin wadahadaladii hadda sanooyinkan dambe la waday marna hoosba looma daadegin dushaa laga salaaxayey boogtii waxaa loogu daadayi karaa aniga siday ila tahay horta in daacad laga noqdo labo inta la yska daayo dusha laga salaaxayo ama laga dhayayo boogta cilladda in loo tago nimankani lixdankii say u keeneen xorriyaddii koonfuri waa inay sidii oo kale samaysaa maanta waa inay xildhibaanadii labada gole odayaashii dhaqanka oo waaweynaa ganacsatadii iyo culummadii waa inay iyagoo calanka wada hargeysa tagaan oo ay yidhaahaan warshanaad noo keenteen lixdan iyo laba sano ka hor maantaan wadnaa waxbaase shardi ah siday iyagu wax walba uga tanaasuleen lixdankii oo koonfuri caasimadii iyo madaxweynihii iyo brime ministerkiiyo taliyayaashii ciidamadii iyo wasiiradii waaweynaa u qaateen koonfuri hadday yidhaahaan maxaad noo ogoshihiin waa in madaxweynihii iyo ra-iisul wasaaruhu ay oggolaan karaan inay yidhaahaan xilkiisi soomaali isugu soo noqoto oo taariikhda aanu u golno annagu annagaa xil ka degayna haddaan haddii soomaali ku midoobayso waxaan hubaa inayan isku wada darsan doonin sideennii waxaan kaloo odran lahaa ha laga dhigto tusaale tanzaniya tanganika iyo waxaa midoobay sanjibaar isma leeka tiro dhulka ballaarhkiisa khayraadka iyo barwaaqada haddana jasiiraddaa yar iyo dhulkii weynaa oo tanganika waa meertu saddex jeeray madaxweyne ka noqdeen reer sinjibaar tanzaniya oo hadda gabadha joogtaa u dambayso oo maxaa diiday somalilan inay mar madaxweyne noqdaan maxaa diiday inayna hoggaamiyaan war nimanku waa naga waa ka hunguri badannahaye isku darsan mayaane aynu mindidiiya macaasha u geyno nahna isku soo celiya soomaali waxaa tabateenna idinkuba maamula iimaan maxamed ciise waxaa odagu sida uu usoo jeedinayo waad arkaysaa markan koonfurta inay isdhiibto oo laydinku soo wareejiyo wax walba ma laga yaabaa in go-aankaasi idinka iman karo
dee horta naxariista ilahay lagama quusto laakiin koonfur isdhiibaysa iyo koonfur wax noo soo wada iyo koonfur khayr la soo guuraysa anigu ma arko sababtuna waxa weeye koonfur lafteeda ayaan waxba isuusi ogolayn koonfur baa hadda waxyaalaha ugu dambeeya taagan waxaa ka mid ah koonfur lafteeda ayaa xilalka ugu sarreeya weli reere u xidhan yihin soomaali uma xidhna soomaali o dhan ma wada reere u xidhan yihin tusaale ugu dambeeya hadda waad arkaysa prime ministerka iyo madaxweynaha muran baa ka taagnaa welina waa ka taagan yahay marka meelshii wax la yidhaahdo hadiyada oo koonfur ka soo socdaa ma jire koonfur horta iyadu waxay soo hadiyedaysoo hawsheeda ha hagaajisato ha iska dayso kootadan siyaasadeed ee dhexdeeda ka jirta maxaaba aniga wax lay keena iyadii aanba waxba isu ogolayn waxaad leedahay maamul goboleedyadii waxaan ka labaaqiye oo mid aha yimaadeen iyagoo mid aha yimaadaan oo ha ku heshiiyaan wax soomaalinimo la yidhaahdo koonfurnimo la yidhahdo waqooyi iyo koonfur baynu kala hayna koonfurtooda ha noqdaan meel allaale meelaan iminka wax kala qabsado iyo meel ayga imaadaan midna ma jirto sidaa imaan sheegay waxaa muuqata in aada loo kala fog yahay haddii waxaan odhan lahaa ay diidaan wafdiga ballaaran oo aan soo jeediyey in loo diro oo calankii loo geeyo oo dowladdii loo geeyo oo la yidhaaho qaybiya haddii ay arrintaa ku qanci waayaan waxayna kala saari kara markaas waa inay noqotaa afti dadweyne oo adduunka hay-adaha qaramada midoobay european union african union eaged jaamacadda carabta islaamka ururka islaamka dhammaan ay goobjoog yihiin oo lagu heshiiyo waktiga iyo qaabka iyo sida loo samaynayo aftida natiijada ka soo baxda hadday noqoto inay u bataan waa go-aynaa ha la sii daayo hadday u bataan walaalahayaan raacaynaa waa inay madaxda somalilan oggolaataa isu soo noqoshaha ad iyo aadayaad mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen maxamed maxamuud warsame jaango-an oo ah siyaasi soomaaliyeed wasiir ka soo noqday dowladdii madaxweyne maxamed siyaad barre iyo iimaan maxamed ciise oo isaguna xildhibaan hore ka soo noqday deegaanka sanaag ee magaalada ceerigaabo horeyna u ahaan jiray guddoomiyaha jaaliyadda somalilan ee waddanka ingiriiska oday gaabna intaa hiro joogta intaynu mar kale wadan ku kulmi doonno haddii ilaha raalli karo sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay yaasiin ciise wardheere oo doodaasi nairobi noogu soo diyaariyey haatana gabagabadeen maraynaa aynu jaleecna dhinacii kaalmaa heesaa islamarkaana ayn ku wada nasanno heestan ay sida wada jirka u qaadayaan maxamed mooge liibaan iyo weliba xaliime khaliif magool
warbixinta kula yidhi cododkaasi alaasiga ee ay badhxarisi jannaa ka waraabiyeen moogeye magool ayaana dhegaystayaal ugu dambeeyey idaacaddii galabta iyo wararka v o e tan iyo kulanti dambe waxaan idin la heesaayo nabadgelyo